amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala mahaddaan la soo koobi karin rabbi baa iska leh waxaa laga warramay waa waxyaabaha ayaamahan la hayey gaaladan xamar wax ka doordooranaysa madaxweynea la doortayda lagu hayo waxyaabaha ugu badbadan oo muddadan labadan beri la sheegsheego weeyaan dadka qaarkii waxay yidhaahdeen war nin baa yimid waddani ah wasay sheegayaan waxay yidhaahdeen mid waxaa yimid kii hore dhaama waxaa yimid nin gaalada dalka haysata gaalada dalka ka saaraya ayaa yimid waxaa yimid nin gobollada soomaaliya oo dhan laga soo dhoweeyey baa yimid waayo annaga haddaan muslimiin nahay miisaan aan leenahay meela waxbaan wax ku miisaannaa ama waxaan leenahay mindaar wax waxaan ku aragna doordin aan wax ku fiirino ayaan leenahay doordiinkaas wixii lagu fiirsha ee islaamnimadii laga waayo diinkii laga waayo magac kasta iyo maamuus kasta ha yeeshee buudka lagu tumanayo waala la dirirhaya barmagaandada la samaynayo walaalayaal yaynan yaynan ku kadsoomin midkaan hal maalin muusa qaadan hal maalin wayse qaad bismillahi intuu yiri hal maalin muusa wayse qaadan tarabbaa fii amerika taracraca fii amerika kaana min abnaa'i amerika takharaja min jaamacati amerika waa nin amerikaanku ku dhashay amerikaan ku koray amerikaan ku weynaaday jaamacadaha amerikaanka ka soo baxay amerikaanka gobolladiisa magaalooyin ka mida xaasabo ka ahaa guddiga gaadiidka ninkaan hadda loo socto ma waa loo hayo gobol ka mida gobollada maraykanka degmo ka tirsan xaafad ka tirsanoo guddiga gaadiidka ka ahaa fiiradaataagudiisa fiirs kuwaan hadda meelaha socda barafa sooraleey kulliba tagfiiray ahaayeen tagfiiryaal meesha ku soo qawaafay wey ninkaasaa yimid dalalka laga soo dhoweeyaa la yidhi waxaa ha u kadsoomina jubbooyin ma laga soo dhowey idinkaaba joogeen nin raaskambooni halkaa meel laga soo dhowey maqasheen axmed madowata ma soo dhoweyn murtadiina isku yihiin gobolladaa bari lagama soo dhoweyn waqooyigaa lagama soo dhoweyn xamar dadka ka soo dhoweeyey hal baan idin sheegaya muqdisho waxaa jooga enjo-yo enjo-yo qaabilsan soo dhoweynta waxaa laleeyahaa maxaad u baahantahay soo dhoweyn naa toban kun baan kuu samaynaa qof na soo bixinaa shan kun miya jeebkaada intuu la egi boorarkooda tabeelada ayagaa wada waxbay ku warwarhayaan laba beri lagu saabsana waxaa laleeyahay reer xamar oo dhan waxay soo dhoweeyeen ninka hadigna soo dhoweeyeen waaba kala tageenba reer xamar inay kuwaas misaa n g o yo shaqaysto soo dhoweynta keliya ka shaqeeyay ahaayeen n g o yay ahaayeen warkoordaas ku dhammaaday waxaan rabnaa muslimiinta inay ku baraarugaan farmaajo calaa kitaabi illaah wa calaa sunnati rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama ijmaaca muslimiinta nin wada miya mise nin gaaladaa ka yimidoo gaalnimadii lagu soo abaabiyey wada wey intaa keliya ninka caamada iyo kan sheekha mindaarka miisaanka ka ha saaro muxuu ka yimid kufrinimii gaalnimo wadaa iskala daayo kuwii hore kuwa ka shar badan kuwii hore waxay dhihi jireen waxaan ka shaqaynaynaa danta dalka iyo dadka iyo diinta tabeelihiisa iyo waxaa weeyaan calaamadihiisa dalka dadka iyo danta u qoran waxa diin la yidhahdo wuxuu yidhi iga fogey looma fadhiyo ma loo fadhiyo kuwii hore been baha sheegeene diintay ku darsan jireen kan wuxuu yidhi iga fogeeye bahashaar isuma ficinin ani iyada isuma ficin iga fogeeye waxaan rabnaa muslimiintu inaynan kadsoomin muslimiintu waa inaanan kadsoomin waa inay ogaadaan waxaan gaal degaya iyo gaal isbedelaya keliya inay yihiin gaal degaya gaal kaloo ka sii daran lagu bedelayo mid kaafira imaanaya afar san uu joogayaa kaafir kaloo ka sii daran ayaa la keenaya hadba midka u dambeeyo gaaladu ay keenaan midka ugu sharta badan wey kuwii kuwaas kan ka horeeyey kristaan soo dhowey maana maqal kristaan soo dhowe maana maqal ha soomaalida kristaanka ah ayaa soo dhoweyshaa layidhi aad bay u soo dhoweeyeen dadka qaarkeena waxayba leeyihiin waa murtad murtadnimadiisuna oo nasaaro leeyihi magac kasta isha waa murtad murtad waa ma nasaaro ha noqdee ma yahuud ha sheegtee waa murtad min almurtadiina ka tirsan waxaan rabnaa markaa dadka muslimiintu inay ogaadaan meeshaanu naar meel qabuuban ma leh naar meel qabuub ma lahan gaal meel roon ma leh waa kaafir kaafir toddoba toddoba bilood buuna soo maray ninkan toddoba bilood buuna soo maray toddobada bilood una soo marayn ma nagu filan tahay inaan baranno farmaajo iyo inaanan baran ma nagu filan tahay toddoba bilooduu nala joogay dhibta muslimiintu u geystay iyo dhibaatada u geystay waad garanaysaa waxaa kaloo la yidhi ninka gaaladu saara waxaa la yidhi niman baa waxaa la yidhi cirka ayagaa haya nin suufiya waxaa dhihi jiray cirka ayagaa haya waxaa la yidhi haha iyana ma xumee xaggay ku taagan yihiin ayaga meeshay ku taagan yihiin waa intee ninkii yidhi ethiopian saare iyo ugandes haguu joogaa saaca waaxida haddii amxaare ay baxdo oo ugandesku ay baxaan oo kenyaantu ay baxaan ay murtad oo hal saac dalkan joogi kara balsheega isku hayn isku hayn kara laxda waaxida joogi kara ma jiro bal iska badaaya maalintii la magacaabay maalintii ku xigtay wafdiga ugu horreeyey uu la kulmay gabro iyo saraakiil ka timid ardisamo bay ahaayeen maalin mid la magacaabo murtadaa ma jiro ilaa ardisamo ka bilaabaya safarkiisa ugu horreeya ama wafdigaa loo soo diraya xamra lagula kulmaya ma jirto ma suurogelayso ma saari karo marka tabar umale inuu saaro bal iska badaayo kuwa xildhibaanaha waxay yidhaahdeen naga baxa markaasay waxay yidhahdeen idinku nama idin keenin idinku nama keenin waa run kuwa iyaga ah gaalada dalka iyaga ma keenin ayagana waa la keenay kuwaanna waa la keenay ciddii keentay baa dalkan haysata oo gaala ah ama reer yurub ha ahaadeen ama waxaa weeyaan america ha ahaato ayagaa haysta waxaan rabnaa marka inaan lagu kadsoomin wakhaasatan berigii shariif murtad la magacaabay niman la yidhaahdo agoon yar baa naf ku baxay wixii asaga raacay niman dhegays way baaba'een madaxweyniheen dowladeyna say u lahaayeen naf bay ku baxay afar kunoo ninaa ka dhiman oo wiilada waa ka baaba'een afar sanayd afartaas sanay baaba'een afartii sano sharif waa la ceshay xasan gurgurtaa yimid xasan gurgurta markuu yimid nin wilaada ka tirsan kabakutiko la yidhahdaa isugu yeeray oo li dhegaysta agoonyadan farriin idinkaga wadaa buud agoonyar baan farriin idinkaga wadaa haye afar sanaan halaagsanay afar sano soo socota idinka laydin magacaabiyo idinka dhashay ha halaagsaminina wacislu ha halaagsamanina laba bilooda lala joogay b ilaahay baa daba qabtay waxaan sama nin dhabanena kaga dhimatay saliimu had waa nabad qabaa afar sano xasan gurgurta waa baxay soomaa farmaajiyaan lagu halaagsamay afar sano wey afar sano iyo afartan kunoo wiil ama afar kunoo wiil iskuma dhigmaan yaan lagu baabayn hadduu tegaya maanta waa loo sacabturayaa berrina waxaa la leeyahay tuuggii khaa'inka ah musuq maasuqa ka shaqaynahayey haddaa la cirinaya daahi maayo waxaan leenahay marka ummadda muslimka ee soomaaliyeed yaan lagu rogminin ninkaa yaan lagu baabi'in cid alle ciddii raacda ku baaba'da waxaa raacda ay ku baaba'aysaa waa la dagaalama mujaahidiintu waa lala diraraya ayna loo cudur daari maayo jahlaan lagu cudur daaraynin waa la laynaya qabiilkii raaca iyo ummaddii raacda waa la laynayaa calaa bayinatin bay ku raaceen kufrigooday ku raaceen ama qabiil ku raac ama dano kale ku raac ama saaxiibtinimada ka dhexaysay ku raac waa la idin laynaya laqad acdara man andar mujaahidiintu way digayaan ciddii ku kadsoonta maanta farmaajo u malaysa inuu yahay mawaaطin ereyga laga mawaaطinna maaha ma aha bal mawaaطinnimadu kama tirsana waxyaabaha yani diinta ilaahi subxaanaه wa tacaala tarkiiska saari kama tirsana litakuna kelimat اllahi hiy اlculya mawaaطinna maaha ogaada dayuus baroo mawaaطin ahna ma jiro nimanka dayuus baraha la yidhaahdo oo iyagoo dhan warata yani wata yani basaboorada dhowrka xaba wata muwaatiniin ma ah yaan lagu khaldamin ciddii ilaahay u naxariistay ee timid ee dalkeeda usoo laabatay ee diinkeeda usoo laabatay baasaboorraduna iska ceerisay mooyaane ummadda kale meelaha ka timid ha la iska ilaasho walaalayaal marka ilaahay aan ka cabsanno jihaadkeena aan wadno sidii shariif loola dagaalamay cabdiladiisu loola dagaalamay xasan gurgurta loola dagaalamay ayaa mid kano loola dagaalamaya akufaarukum khayru min ulaa'ikum gaaladii hore miyaa kan khayr badan gaalkan waa midka ugu sharti badan wey xagga gaalnimada gaaladaana soo korisay waa midka ugu liita wey qofka mu'minka hal god laba jeer lagama qaniino lagama qaniino haddii ay marna dhakreen waa inaanan laba jeer kalan dhakrin waa inaanan saddex jeerna dhakrin waa inaanan ku khaldamin aan ku kadsoonin gaalaad dalka qabsatay gaalka gaalada ugu gaarsan wey midkaan gaalnimadiisuna waa waadix toddoba bilood koruu nala joogay wax intaa leega uu tarayna ma jirin wax intaa leega uu taray ma jirin wax waddanka uu ku siyaadiyey ma jirin gaaladuna way iska cayrisay maantana wou yimid mid kaloo ka shar badanna way ku bedeli doonaan marka waxaan rabnaa ilaahay inaan weydiisano assabaat ilaahay sugnaasho aan weydiisano ilaahay aan weydiisano xaqa inuu ilahay nafahansiiyo icraf ilxaqa tacrif ahlahu xaqa baro xaqa markii uu ku cadaado dadka xagga ahalka u hadlo waad garanaysa laakiin haddaad ka bilowdo dad inaad baratid oo xaqa aadan baran maalinba shaytaan baa ku wadan doona maalinba shaytaan baa ku wadan doona marka waxaan leenahay allahuma ya muqalib اlqulubi habit qulubana calى diin allahuma ya musarif اlqulubi sarif qulubana ilaa طaacati ilaahu qalbigeena islaamnimada iyo tawxiidka ku sug nifaaqa iyo xagriga iyo xumaantana ilaahu qalbigeena ka bix ilaahu jiilaalka inaga saar ilaahu aran iyo barwaaqana sii agtaada biyo kuma yara raxmadna kuma yara ilaahu ina waraabiyo dunuubta aan samaynay ilaahu hanoo qabsani oo ilaahu addoommahaaga iyo dhulkaaga iyo bahaa-imta iyo xoolahi ilaahu way oomeenoo wayna gaajoodeen waddooyinkiina way go-een ilaahuna waraabi oo roobna sii oo naxariis saar ilaahuna sii ilaahu hanoo qabsanin waxa suha- sufahaada iyo doqomada ay sameeyeen oo annaga naga tirsan ilaahu hanoo cadaabin hanoo qabsanin ilaahu roobna sii wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu